الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون suuratu sajda ayaan kusoo dhex jirnay aayadda labaatan iyo labaad ayuu darsigani ka bilaabanaya allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi waman adlamu yaa ka gardarro badan minman cid dukira la waaniyey biaayaati rabbihi rabbigii aayadihiisa lagu waaniyey uma kadibna acrada jeedsaday canhaa aayadaha xaggoodii ka jeedsaday innaa anagu min almujrimiina dembiilayaasha xaggooda muntaqimuuna kuwii ka aarsanaanu nahay kuwii ka aargudan baanu nahay walaqad aataynaa xaqiiqee waan siinay muusaa muuse waxaan siinay alkitaaba kitaabkii towraad ahaa ee falaa takun ha ahaanin nebi maxamedow fii miryatin shaki dhexdii min liqaa'ihi muuse la kulankiisa xaggiisa shaki mid kaga sugan ha noqone wajacalnaahu waxaanu ka yeelnay kitaabkii towreed ahaa hudan hanuunin ama hanuun libanii israa'iila reer bani israa'iil baan hanuun uga dhignay wajacalnaa waxaanu yeelnay minhum reer bani israa'iil xaggooda a'immatan kuwo lagu daydo madax la raacsan yahay kuwaasoo yahduuna hanuuniyo dadka biamrinaa amarkanaga sababtii ku hanuuniya lamaa sabaruu markay sabreen baan saa ka yeelnay oo wa kaanuu ay ahaadeen biaayaatinaa aayadahanaga yuuqinuuna kuwa yaqiiniya suuratu sajda ayaan kusoo dhex jirnay waxaa sugan nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi suuraddan inuu akrin jiray maalinta jumcada ah salaada subax ragcadeeda hore ragcadda labaadna uu ku akrin jiray suuratu al-insaan marka allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay oo aayaddu ku tilmaamaya dadka ruuxa ugu gardarro badan ee ugu khalad weyn wey macnaha waa ruuxa ilaahay aayaadkiisa lagu waaniyey la xusuusiyey lagu wacdiyey kadibna aayadihii ka jeedsaday saas aan danba ka gelinba macnaha macnaha aan si fiicanna u dhagaysanin dhaqan ahaanna aan u qaadanin oo waana ahaan aan u qaadanin oo u guddoomin kaasi marka waa mujrim waa dembiile dembi weyn buu galay kuwa dembiyada waaweyn galana annaga ayaa ka argoosanayna bu rabbi ihi subxana wa tacaala maalin baa lala sugaya laga argoosan doona marka ilaahay aayaadkiisa oo aayaadkaas qur-aanka aayadihiisa oo nebi maxamed loo soo dhiibay sal lla alay wasalam ayaa waxaa la doonayaa marka ruuxa lagu waaninayo inuu u dhaga nuglaado oo uu si fiican u dhagaysto kadibna uu qaato oo uu ku dadaalo haddii kale wuxuu noqonayaa addoommada ilahi subxana wa tacaala midka ugu dambi weyn ayuu noqonayaa macnaha nebi muuse ayaan siinay buu rabbi yihi subxana wa tacaala kitaabkii baanu siinay kitaabkaasi waa towreed ha noqonin baa la yidhi nebi maxamedow mid shaki ku dhex jira la kulanka muuse aada la kulmayso mid shaki kaga sugan ha noqonin min liqaa'ihi damiirkeeda dhowr meelood baa loo celiyaa laakiin sida ay u badan yihiin mufsiriinta salafka qataada iyo abulcaaliya iyo waxay leeyihiin min liqaa'ihi min liqaa'i muusa muuse la kulankiisa inaad muuse la kulmayso shaki yuusan kaa gelin oo waxaa laga wadaa bay leeyihiin rasuulkeena sal lla alay wasalam habeenkii micraajka iyo israaga habeenkii israaga iyo micraajka ee inta baytulmaqdis la geeyey isla habeenkaa haddana kor loo sii qaaday habeenkaasuu nebigu nebi muuse arkay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rusul iyo ambiye uu ku jira nebi muuse ayuu rasuulku la kulmay oo xadiiska saxiixa waa ka nebigu ku leh sal lla alay wasalam muusaan arkay kadibna wuu tilmaamay siduu u ekaa nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam marka min liqaa'ihi damiirkeeda in loo celiyo muuse inaad la kulmayso oo habeenkii israha iyo micraajka laga wado sidaasay mufasiriinta salafka qaarkood marayaan qaarna min liqaa'i waxay leeyihin falaa takun ha ahaanin fii miryatin shaki dhexdii min liqaa'ihi min liqaa'i muusa muuse la kulankiisa rabbahu rabbigii uu la kulmay inuu muuse rabbigii la kulmay oo uu rabbigii ka qaatay kitaabka towreed ah oo uu toos uga qaatay oo rabbi uu la hadlay rabbi uu la hadlay middaa shakiyaysan kaa gelin taana waa tafsiirka le soo isagana sax wey mid kale siro saddexaad labadaasaa u fiican waxaanu ka yeelay bu rabbi subxaana wa tacaala kitaabkii towreed ahaa ee muuse lagu soo dejiyey hanuun reer bani israa'iil baa hanuun looga dhigay reer bani israa'iil xaggooda waxaan ka yeelay a'immatan a'immada waan soo marnay waa jamcu imaam imaamkana waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa lagu dayda ee la raacsan yahay khaasatan waxaa hadda loola jeedaa yacni kuwo khayrka lagaga daydo marka a'immatanta waxaa laga wadaa waa rusushii iyo dadkii raacsanaa wey intii akhyaarta ahayd iyo culimadii oo wanaagga dadka ugu horseedaysa oo ku hogaaminaysa ayaa laga wadaa a'immada wajacalnaa minhum a'imma xaggooda waxaan ka yeelay a'imma yacni madax la raacsan yahay kuwaasoo dadka hanuuniya oo khayrka ku hanuuniya amarkii aan amarnay sababtiina ku hanuuninay allah amar ku siiyey inay dadka khayrka ku hogaamiyaan oo lagaga daydo imaamnimadaa iyo madaxnimadaa diineed waxaa la siiyey laba arrimood markii laga helay sabir iyo yaqiin lamaa sabaruu wa kanuu biaayaatina yuuqinuun ibnulqayim caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay sabirku yadfacu ashubuhaat yadfacu shahawaat yani sabirku wuxuu ruuxa ka celinayaa shahawaadka iyo naftu waxay doonaysay iyo iraadaadka faasidka doonitaanka xun ee naftu xumaanta ay doonayso sabirkaa ruuxa ka celiyay yaqiintuna waxay dafcisaa buu leeyahay ashubuhaat yacni waxyaalaha bidcada iyo shirkiga iyo khuraafada iyo dadka ku rida oo shubhada ohoo daliil ahaan isu muujiya daliilna aan ahayn bay taasina dafcisaa oo yaqiintu dafcisaa marka yaqiintu tadfacu ashubuhaat wasabru yadfacu ashahawaat labadaa cudur ruuxu hadduu ka nabadgalana imaam wey taas mana sidaas daraaddeed aimada salafka ridwan ullahi calayhim waxay leeyihiin inamaa tunaalu limaamatu fi ddiini bisabri walyaqiin yani imaamnimo diineed iyo madaxnimo iyo ruux hogaamiye diineedoo lagu daydo oo jidkiisa la raaco waxa uu lagu gaadhaa sabir iyo yaqiin labadaasaa lagu gaadhaa bay leeyihin say aayaddu waa tilmaamaysa waman adlamu yaa ka dulmi badan min mancid dukira la waaniyey biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa lagu waaniyey uma kadibna acrada jeedsaday canhaa aayaadka xaggoodii ka jeedsaday oon danba ka gelinba innaa anagu min almujrimiina dembiilayaasha xaggooda muntaqimuuna kuwii ka aargudan baanu nahay walaqad aataynaa xaqiiqe waan siinay muusa muuse waxaan siinay alkitaaba kitaabkii towreed ahaa ee falaa takun ha noqonin nebi maxamedow fii miryatin shaki dhexdii min liqaa'ihi muuse la kulankiisa xaggii muuse la kulankiisa xaggiisa mid shaki kaga sugan ha noqonin inaad la kulmayso ood habeenkaa arkayso oo habeenkii israha iyo micraajka laga wadaa sidaa isaga daa wajacalnaa waan yeelay hu kitaabkii waxaan ka yeelay hudan hanuun baan ka yeelay libanii israa'iila reer bani israa'iil baan hanuun oga dhignay kitaabkii towreed ahaa kitaab aada u qiimo badan oo reer bani israa'iil hanuuniya oo ay jidka saxda ku gartaan xumaantana kaga leexdaan ayaa laga dhigay wajacalnaa waan yeelay minhum xaggooda waxaan ka yeelay a'immatan madax diineed kuwo khayrka lagu raacsanya kuwaasoo yahduuna hanuuniya dadka oo wanaagga ku hanuuniya iyo khayrka biamrinaa amarkanaga sababtii bay dadku hanuuninayaan amarkaan aan iyaga amarnay oonu amar ku siinay dadka ku hanuuniya khayrka oo jidka wanaagsan tusa taas sababtii bay dadka ku hanuuninayaan lamaa sabaruu waxay ku xidhan tahay wajacalnaada waxaan ka yeelnay madax diineed lamaa sabaruu markay sabreen oo sabir laga helay ilahay daacadiisa ku sabreen macsiyadana ka sabreen maqaadiirta ilahina subxana wa tacala ku sabreen oo wa kaanuu ay ahaadeen biaayaatina aayadahanagana yuuqinuuna kuwa yaqiinsan aayadaha ilaahay ee kowniga iyo kuwa tansiiliga labadaba yaqiin iimaanka darajaadkiisa u sarreeya wa yaqiintu macnaha ina rabbaka huwa yafsilu baynahum yowma alqiyaamati fima kanuu fiihi yakhtalifuun ina rabbaka rabbiga huwa isaga ayaa yafsilu kala bixin baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fii maa shay dhexdii buu ku kala bixin kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan fiihi dhexdiisa awalam yahdi miyaynan u caddaanin lahum iyaga miyaysan u caddaanin kam in badan ahlaknaa inaan halaagnay min qablihim iyaga hortood oo min alquruuni ummado ah kuwaasoo yamshuuna ay soconayaan ama yamshuuna xaal ay soconayaan fii masaakinihim guryahoodii dhexdooda ay soconayaan inna fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la aayaatin aayado aayado calaamado lagu cibro qaato ee afalaa yasmacuuna miyaynan wax maqlaynin awalam yarow miyaynan arkaynin annaa anagu nasuuqu inaanu kaxayno inaan kaxaynayno almaaa biyaha ila alardi dhulkii xaggiisa inaan u kaxaynayno dhulkii aljuzuri aljuruzi ee xaalufka ahaa dhulkii xaalufka ahaa ee ungegnaa macnaha oo fa nukhriju aan bixin aanu bixin bihi isaga waxaanu ku bixinaynaa zarcan badar kaasoo ta'kulu ay cunayso minhu xaggiisa ancaamuhum xoolahoodu ay wax ka cunayaan wa anfusuhum nafafyaalkooduna ay wax ka cunayaan afalaa yubsiruuna miyayna wax arkayninoo niman xaqa iyo xaqiiqada arka miyaysan ahayn wey macnaha rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy rabbigaa waa midka kala bixin doona maalinta qiyaamada waxay isku khilaafsan yihiin dhexdiisa ayuu ku kala saari doonaa yacni kii khaldanaa iyo kii kii saxsanaa kii gar lahaa iyo kii gardarnaa adduunka inta la joogaayay nin walba oo isla qumay laakiin maalin baa jira ilaahay subxaana wa tacaala uu ku talagalay inuu maxkamadda qaado oo addoommada la kala saaro allah marka kala bixin doono maalinta qiyaamada waxay isku khilaafsan yihiin ninka shirkiga tawxiid mooday bidcadana sunno mooday baatilkana xaq mooday ee isu haysta ee loo qurxiyay xumaantiisa waa in maalin arrintaa loo caddaeyo inay jirto midka saxsan ee toosanee jidkii rusushiiyo tawxiidkii hayana maalin abaalkiisa la siiyo waa inay jirto maalinkaa ilahay baa kala saari doona subxana wa tacala waa maalin aan la murmaynin oo sidan hadda loo doodaya aan loo doodi doonin oo nin walba uusan isla qumanaan doonina xaqaa'iqdu banaanka usoo bixi doonto wey maalintaasuu ilahay kala saari doona subxana wa tacala soomaynan u cadaanin nimankan la keli la-yahay waa gaaladii nebiga waqtigiisii joogtay la dagaalamaysa soo uma cadaanin in badan oo ummadihii ka horreeyay ka mida inaan halaagnay oo weliba deegaamadoodii iyo guryahoodii ay soconayaan oo marayaan yacni markay sii socdaan iyo markay soo socdaan bay way sii maraan xoolahay foofsanayaan way ag degan yihiin safarta markayin bay marayaan markay soo noqda noqdaan bay soo marayaan deegaamadii ummadihii hore laga halaagay baa deris la wada ah reerka muut iyo reer caad iyo qowmu yani nuut iyo ilaa akhiri wa kulli waa wada marayaano waa i muuqdaan deegaankiibay dhex marayaan ummadii ummadii raqdeedii iyo guryaheedii iyo burburkii ay ka tageenna waa u muuqdaan soo waxay ku waana qaataan ma inna fii dalika la aayaatin afalaa yasmacuuna aayado lagu cibro qaato oo wax lagu qaadan karaa meesha yaalle miyayna wax maqlin oo dad wax maqlo soo maaha macnaha may wax maqlaanoo wax ogolaanaa way macnaha ta labaad alla qudradiisa iyo awooddiisa bal u fiirsada oo alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay miyaynan arkaynin inaanu biyihii kaxaynayno dhulkii xaggiisaan u kaxaynaynaa waa dhulkii xaalufay aljurus waa dhulka xaalufka ah ee nabaad guuraya ingegay dhulkaasaan biyihii xaggiisa usoo kaxaynaynaa biyahaas waa biyaha togoga maalan yani waxa weeyaan webiyada ilaha biyihii waxay ka imaanayaan meel aada u fog intaasoo musaafo intaasoo mayl ama kilomitr bay ka imaanayaan say usoo socdaan waxay imaanayaan biyihii dhul xaaluf ahoo yani abaar ahoo nabaad guuray bay imaanayaan meeshii markay yimaadaan waxay soo saarayaan zarci waa badarka yani waxa weeyaan waa waxyaalaha la beerto ee yaryarka ah kuwaasay soo saarayaan markay soo saaraan idinkiina waxbaad ka cunaysaan xoolihiiniina waxbay ka cunayaan xooluhu waxay cunayaan waa balka iyo waagada iyo qashinka soo hadhay bay xooluhu daataan idinkuna beertii ka go'day iyo midhihii ka go-ay baad cuntaan iyo dhulka sida loogu nooleeyey iyo sida wax loogu soo saaray hawshan oo dhan hawlan wax ka ogtihiin maa hawlaan idinku maamulaysaana ma say kusoo baxeen biyahani intaasoo masaafo ah markay soo marayeen yaa soo waday halkan yaa keenay dhulka yaa wax kaga soo saaray qudro ilaahay iyo awoodiisa wey allah subxaana wa tacaala saa idinku nimeeyey afalaa yubsiruuna miyayna wax arkayni marka dadku soo dad wax arko oo xaqiiqadu u muuqato ilaahay subxaana wa tacala u hogaansamo marka kadib sooma noqdaan way macana ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa yafsilu kala bixin baynahum dhexdooda waa muminiinta iyo kaafiriinta wey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada addoommada dhexeeda ayuu kala bixin fii maa shay dhexii buu ku kala bixin kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan wixii adduunka markay joogaan isku khilaafsanaayeen awalam yahdi soo uma cadaanin lahum iyaga soo uma cadaanin kam in badan ahlaknaa inaan halaagnay min qablihim hortood oo min alquruuni ummado ah in badanoo hortood oo ummado aha inaan halaagnay soo uma cadaanin yamshuuna xaalo ay soconayaan fii masaakiinihim guryahoodii dhexdooda ay soconayaan yani mar walba waa agdegiin way sii maraan oo way soo maraan soo wax kuma qaataan marka ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la-aayaatin aayado ayaa ku sugan calaamooyin lagu cibro qaato ee afalaa yasmacuuna miyaydaa miyayna wax maqlaynin afalaa yasmacuuna shay-an miyayna wax maqlayninoo dad wax maqlo wax qaato soo ma ahnimo madax adaga oo macangegsanaw awalam yarow miyaynan arkaynin annaa anagu nasuuqu inaan kaxaynayna almaaa biyah ila alardi dhulkii xaggiisa inaan u kaxaynayno dhulkii aljurusi ee xaalufka ah dhul xaalufsan oo nabaad guuray oo fa nukhriju aanu bixinayno bihi biyahaas sababtooda zarcan badar aan kusoo bixinayno zarcigaasoo ta'kulu ay cunayso minhu xaggiisa ancaamhum xoolahoodu ay wax ka cunayaan wa anfusuhum nafafyaalkooduna ay wax ka cunayaan xooluhuna waa balkii iyo caleyntii wey naftooduna waxay cunayso waa midhii go-ay wey afalaa yubsiruuna miyayna wax arkayninoo dad intay wax arkaan xaqa arkaan oo baatilka arkaan oo qudrada ilaah iyo nicmada loo gelayo may arkaano alla u hogaansamaa subxana wa tacala wayaquuluuna waxay leeyihin waxay odhanayaan mataa goormo ayuu ahaaday haadaa kan alfatxu ee kala bixinta ah in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa rur sheegay qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow yowma alfatxi kala bixinta iyo kala xukumidda maalinkeeda laa yanfacu ma anfacayo aladiina kuwii kafaruu kufriyey iimaanuhum iimaankoodu anfici maayo walaa hum mana aynan ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadiyo faacrid faacrid jeedso canhum xaggooda ka jeedso nebi maxamedow iska dhaf marka wantadir sug waxay ku dambeeyaan inahum iyaguna muntadiruuna kuwa sugaya way waxa ku dambaysay waxay leeyihiin waxaan la leeyahay uun maalin baa imaanayo oo waa layskala bixin oo waa layskala xukumi oo naar baa jirto oo waxaan la akrinayo waa goorma mataa hada alfatxu fatxiga waxaa la yidhahdaa yani xukumka maalinta garta la qaadiyo oo loo kala garsooriyo oo dadka la kala xukumi waa goorma waxaadan ku haysaan uun way imaan way imaan way imaan soo wax la arka ma macnaha waxa weeye ma aha inay cilmisiyaadsi ay u weydiinayaan laakiin waa inkiraad wax jira maha bili waxaan waktiba lahayn oo uu imaanayaa uun lagu hayo wax jira maha mataa hada alfatx in kuntum saa dad ruu sheegaysaan wakti u sameeya oo waxaad tidhaahdaan taariikh hebla maalin hebla saacad hebla dhax haddii kale wax weligiiba waa la sheegi jiray wax jira maaha bay taagihin macnaha waxaa la yidhi lama rabo in loo sheego la yidhahdo maalin hebla maxaa yeelay maalin hebladu waa tan soo marnayoo wa cindahu cilmu saacati weeyo hawl la doonayo in la sheego maa waa hawl ilaahay gooni uu leeyahay subxana wa tacala oo qarsoon laakiin maxaa la doonaya in loo sheego waxaa loo sheegayaa maalinka uu yimaado waa maalin tala fara ka baxda oo mindu-uus ku tagtay oo waxba aynan u qarsoomin wy macanaa qul yowma alfatxi maalintaasi myani kala bixintoo addoommada la kala xukumayo ma anfacayo kuwii kufriyey iimaankoodu anfici maayo maalinkaa markay arkaan wixii looga warramayo xaqiiqa oo hortooda yaalla haddaan rumaynaynaa miyaa laga yeelay maya suuradda lafteedaynu soo marnay rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixa soo marnahay innaa muuqinuuna haddaanu yaqiinino waata waa hubna haddayna wixii jiraan ma layska yeelaya maya iimaanka maalinkaa ay rumeeyaan waa iimaanun mudar baa la yidhahdaa mid qasban oo dan kugu qabatay iimaankaasoo kalena ilahay agtiisa wax kasoo qaad mara iimaanka wax kasoo qaad kale muxuu yahay aliimaanu bilgayb saas yu'minuuna bilgayb wuxuu markuu kaa maqan yahay oona ku hor oolin iimaanka aada rumaynayso kaaway mid kala doonaya laakiin maalinta wixii oo dhan horteenna la keeno naartii jahanamo waata jannadii wata yani xaqaa'iqdii oo dhan la hortagaayo haddaan rumaynayna waxba tari mayso saas ayb loona kaadin maayo maalinkaasoo walaa hum yundaruuna waxoogaa loo sugi maayo bal ha loo yara sugo la dhihi maaye markaaba abaalkoodii baa lagula degdegayaa mar hadduu arrinku sidaa yahay nebi maxamedow waxba isaga dulqaadanaya faacrid canhum isaga jeedso yani waxa weeye waxba ha isku cusleynin dhibna ha dareemin iskaga jeedsaa la leeyahy farax ka qaad iska waxay ku dambayn doonaan adigu ka warso ayaguna way sugayaanoo waxay ka war dhowrayaan oo koranayaan bal waxaa ku dambayso yani ayaguna maxay dhihi jireen tarabasuu bihi rayba almanuun waxay la sugayaan masaa'ibta dhacaysa kolley waa iska gabayaa oo wuu iska dhiman doonaa iska dhiman doonaa fikradiisuna saa unbay ku dhammaan doontaa waxba yaynaan isku dhimin bay dhihi jireen adigaguna way kaa war sugayaan bal waxaa ku dambayso adiguna ka warsug bal waxay ku dambeeyaan waa laisla sugayaa marka maxay ku dambaysay isla sugii waxay ku dambaysay nimankii inay doontii la gadoontay nebi maxamed oo jooga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inay doontii la gadoonto caasimadoodii iyo magaaladoodii la qabsaday maalintii bederna odayaashooda cagta la mariyey wujuudkii kii iimaan kusoo haray mooyaane kaafirba inuusan ka soo harinba waa baabeenba saas maana marka intidaarka halaysa sugadii warkeedu halkaasay ku dambaysay ta kaleetana aakharana teediina waa laabantahay macna sidaas wayaquuluuna waxay leeyihiin mataa goorma ayuu ahaaday haada alfatxu kala xukumidda kala xukumiddan addoommada la kala xukumayaay goormay ahaatay in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegay qul waxaa tadaa yowma alfatxi kala bixinta iyo kala xukumidda maalinkeedu laa yanfacu ma uu anfacayo aladiina kuwii kafaruu kufriyey iimaanuhu iimaankoodu anfici maayo iimaanka rumaynta maalinkaa ay la yimaadaani waxba anfici maayo walaa hum mana aynan ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadiyo oo loo sugo fa acrid jeedso marka canhum xaggooda iskaga jeedsoo faraha ka qaad wamtadir sug waxay ku dambeeyaan maxaa yeelay inahum iyaguwa muntadiruuna kuwa sugayo weeyo cidhibtaadiyo bal waxaad ku dambaysay ka war sugayaan adiguna ka war sug balale bismi illahi raxmaan raxiim suurat laxzaab suurat laxzaab waa suurad ka gadisan suuradihii inoo dambeeyo o dhan suura madaniya wey oo qur-aankii soo degay bay ka mid tahay intuu nabigu soo hijirooday sal lla alay slam kadib ayay soo degtay marka waxay ka warami suuradaha noocaasa dabeecad gooniya ay leeyihiin oo mawaadiic khaasaynu soo baranay inay ka hadlaan waxaa inoo dambaysay suurat nuur suuradihii madaniga ahaa ayay inoogu dambaysay axkaam bay ka hadlaysay isla markaa mabaadida waaweyn ee suuradaha makiga ay ka hadlaanna way ka hadashaa tawxiidka iyo risaalada iyo bactiga iyo mabaadidaada waaweyn suuradaha waa ka dhexeeya laakiin suwarka madaniga ah inta badan waxay gelayaan axkaamtii shareecada iyo maxaa bulshada looga baahan yahay dhaqankoodii mucaamalaadkoodii qoysaskii waxaasay ka hadlayaan sababtuna waxa weeye madiine markii la tegay iyo maka markii la joogay xaalku waa kala gedisnaa maka markii la joogay afraad bulsho gaala ku dhex nool oo la cadaadiyo unbay dadkani ahaayeen madiine markii la yimidna waxaa aasaasantay bulshadii muslimka ahayd mujtamacii muslimka dowladii muslimkaabaa aasaasantay dowladdii iyo mujtamacii hadduu aasaasmayna nidaamku ku socon lahaa waa in loo dejiyo nidaamkii markaasuu imaanaya hadduu guur ku saabsan yahay hadduu ganacsi ku saabsan yahay hadduu dagaallo ku saabsan yahay oo adig iyo bulshooyinkii aad dariska ahaydeen iyo dowladihii kale waxa idin dhex maraya oo xidhiir ah ku saabsan yahay hadduu yani wax alla wixii nolosha ku saabsanaa oo dhan ayay marka suwarkani cilaajinayaan oo ka hadlayaan maanaa waktigay degayeen baa munaasabadaasi marka taagnay amaa waktigii ka horreeyay xilligii maka xilligaasi qodobada asaasiga ee diintu ku taagan tahay baa markaa dhidibada loo aasahay oo tawxiidka iyo arrimihiisa macna saas weya bismi illaahi araxmaan iraxiim suuradani markaa markaba waxay ku bilaabaysaa amar nabiga la siinayo sal alay wasalam ujeedadana ummadiisa ay tahay oo macnaha nabigu waa lagu halqabsanaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh kadibna axkaam dhowr ah ayaa la geli doonaa oo ay ka mid tahay masalatu dihaar iyo sheegashada ilmo aan la dhalin la sheegto iyo dhaxalka intaas kadibna waxay uga gudbi doontaa dagaalka caanka ah ee kuma la magac baxay yacni axzaab ama khandaq oo macraka caam ama dhacdo caan ahayd oo nabigii sal lla alay slam gaalada dhex martay ahayd taas oo suuraddu yani looga magac bixiyey halkaasaa magaceeda laga keenay macnaha yaa ayuha nabiyu nebiyow ittaqi illaaha alla ka baq alla ka cabsi walaa tudic hana adeecin alkaafiriina gaalada iyo wlmunaafiqiina munaafiqiinta minha maxaa yeelay ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman midkii ogaansho badan xakiiman oo xikmad u saaxiiba wattabic raac maa yuuxaa waxa la waxyoonayo ilayka adiga lagu waxyoonayo min rabbika xagga rabbigaa lagaga waxyoonayo ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran midkii xowgaal u ah watawakal tala saaro cala allahi alle korkiisa tala saaro wa kafaa waxaa ku filan billaahi ilaahay baa ku filan wakiilan kuna tala saarto xaggii nebiyow baana leeyahay ittaqi illaah ilaahay subxaana wa tacaala qadarinta iyo qiimeynta uu rasuulkii sal lay slam qiimeynayo ayay kutusaysaayo magiciisa looguma yeedho baynamaa rususha kale magacooda loogu yeedha yaa nuux iyo yaa ibraahim iyo saasaa loogu yeedhaa laakiin nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh yaa ayuha alrasuulu iyo yaa ayuha alnabiyu saasaa loogu yeedhay yaa muxamedu lama dhahay yaa muxamedu lama yidhahno yaa ayuha nabiyu kii nebiyow baa la leeyahy nebiyow marka waa sharaf iyo qiimo gooniyo ilahi subxana wa tacala rasuulkiisa maxamed sal lay slam uu siinayo alla ka cabsi waa amarka koobaad wey gaalada iyo munaafiqiintana amarkooda ha yeelin warkooda ha yeelin waa laba arrimood oo isku xidhanoo adiga haddaad alla ka baqayso gaal iyo munaafiq waa inaad warkooda ka tagto laakiin isuma keeni kartid labadaas ilaahayna waa ka baqayaa oo diintiisaan raacayaa munaafiq iyo gaalna waa ka amar qaadanayo waan ku xidhnaanayaa labadaasi isu kaa qaban mayso nebi maxamed sal alay wasalam haba lagu halqabsado laakiin ummadiisuna waa soo gelaysaayo khitaabkan isaga yani lagula hadlayo ummadiisiina waa loo jidaynaya allah subxaana wa tacaala midkii ogsoon buu ahaaday xakiim ah yacni wuxuu ogsoon yahay rabbi subxaana wa tacaala wax ka qarsoon ma leh axwaashaada dhan waa la socdaa xakiim weeyaanoo shay walba meeshuu ku aqoon yahay buu dhigaa yani aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo axkaamtiisa iyo tashriicaadkiisa iyo kulli shay walba meeshuu lahaa buu ilahay dhigaa subxana wa tacala waxaad raacdaa kaafiriinta iyo munaafiqiinta ha adeecin oo amarkooda iyo taladooda ha qaadanin waxaad raacdaa waxa lagu waxyoonayo xagga rabbigaa lagaaga waxyoonayo oo maxay ah qur-aanka iyo sunnada ila labaduba waa waxyi labadaa raac baa laleeya nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh innagana saasaa layna leeya gaalo dhaqankooda ha raacina nidaam ay dejiseenna ha qaadanina dastuurkoodana ku kufriya tala ay idin siiyeenna ha qaadanina laakiin maxaa laydinka rabaa wattabic maa yuuxaa ilayka waxaa ilaahay inoo soo dejiyay waxyigaa qiimaha badan oo qur-aanka iyo sunnada nabigeenna ka kooban mid kaa raaca layidhi isagaa idinku filan isagaa idinku filan haddaad isaga haysataan wax kalood uga baahantihiin ma jiro wax kalood u baahan tihiin ma uu jiro isagaa idin deeqo idinku filan macnaha maxaa yili alla subxaana wa tacaala waxaad samaynaysaan xogogaal buuliya ninka ilaahay diintiisa intuu ka tillaabsaday dhaqamo kala qaatay ama xeerjajab odayaal dejisteen ama intuu ka leexday dhaqan gaalo iyo dastuurkeeda iyo nidaamkeeda qaatay allah subxaana wa tacaala xogtiisa waa og yahay waana ka xisaabin doonaa tala saara baa layidhi alla subxaana wa tacaala arrimaha kugu imaanaya iyo culaysyaa kugu imaan markaad tidhaahdo wax soo jiri jiray baan khilaafaya oon garab maraya gaalo iyo munaafiqiin adduunkaba u talinayay baan anigu dhaqan koodii ka gedisan baan doonayaa adduunka inaan ku hirgeliyo dhib badan baa kusoo waajahaya waa kula dagaalamayaan waa ku dacaayadaynayaan waa ku rafaadinayaan maxaa la doonaya markaasoo kale watawakal cala allah ilahay tala saar hawshaada ilahay udhiiba subxana watacala ma nin ilaahay ku tiirsan baa gaal iyo munaafiq wax yeeli karaa ha ka baqin baa laleehay watawakal cala allahi alla tala saaro taladaada ilaahay u dhiibo rabbi subxaana wa tacaala midka ku filan weeye ciddii tala saarato alaysa allahu bikafin cabda wayukhawifunaka biladiina min duunihi yani ilaahay subxana wa tacaala soo addoonkiisa kuma filla ilahay ninkii tala saarto soo kuma filla waa ku filay cid kale yaan lagugu cabsaynin marka yani waxa weyaan rabbigaa tala saaro sharcigiisa qaado isaga raaligelintiisa ku dadaal middaa haddaad marto talada u dhiibata ay khasaari maysa laakiin balaaya waxay kugu dhici markaad gaal iyo munaafiq ku daba xidhato ilahayna ku kalsoonaan weyday subxana wa tacala yaa ayuha nabiyu nebiyow ittaqi llaha alla ka cabso oo walaa tudic ha yeelin alkaafiriina gaalada ha yeelin oo tale iyo amartoona ha ka yeelin waalmunaafiqiina iyo munaafiqiinta labadaa midna ha adeecin gaaladu waa kuwa gaalnimada cadaystay munaafiqiintuna waa kuwa korka iyo daahirkana muslimiinta kala dhaqan ah qalbigana gaalada ka ah gaalku yani waa israacsanya qalbiga iyo wuxuu muujisanaya gaalnimu isku raacsanya munaafiquna xagga korena islaam ahaan buu u egyahay hoosta iyo qalbigana waa kaafir wey labadaasa macnaha la kala yidhahda ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman midkii ogaansho badan xakiiman oo xikmad u saaxiiba wartabic raac maa yuuxaa waxa la waxyoonayo ilayka adiga lagu waxyoonayo min rabbika xagga rabbigaana lagaaga waxyoonayo ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran midkii xoggaanu ah hadduu og yahayna uu idinkala xisaabtay isjira watawakal tala saaro cala allahi alle korkiisa tala saaro taladaada ilaahay u dhiibo ku kalsoonow wakafaa wuu ku filan yahay wakafaa waxaa ku filan billahi allah ku filan wakiilan kula tala saarto xaggii kula tala saarto oo lagu kalsoonaado wax loo dhiibto oo wakiil laga dhigtaay ilahay baa ku filan subxaana wa tacaala ma jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi wama jacala azwaajakum allahi tudaahiruuna minhuna ummahaatikum axkaamtii baa la gudagalay maa jacala alla ma yeelin maa jacala mu uusan yeelin allahu alle lirajulin nin muusan u yeelin min qalbayni laba qalbi uma yeelin fii jawfihi gudihiisa gudihiisa gudaha dhexdiisa laba qalbi alla ma yeelin wamaa jacala ma uusan yeelin aswaajakum xaasaskiina allaa-ii xaasaskaasoo tudaahiruuna aada dihaaraysaan minhunna ayaga xaggooda aada dihaaraysaan muusan ka yeelin ummahaatikum hooyooyinkiin muusan ka dhigin wamaa jacala muusan yeelin adciyaa'akum kuwiina la sheeganayo kuwiina sheegadkeed sheeganaysaan muusan ka dhigin abnaa'akum wiilashiina muusan ka dhigin daalikum kiinaas oo aada la soo sheegaya qawlukum odhaahadiinii uu weye biafwaahikum afafyaalkiina aada ka dhahdeen waa wuxuun afka aad ka tidhaahdeen wallaahu allana yaquulu wuxuu dhahayaa oo uu leeyahay alxaqa xaqa iyo wixii jiriya cadliga ayuu leeyahay oo ku hadlaya wa huwa isaga ayaa yahdii hanuuniya assabiila jidka toosan isagaa addoommada ku hanuuniya udcuuhum u yeedha kuwaas aada sheegateen ood wiilalnimada wiilasha ka dhigateen udcuuhum kuwaa ugu yeedha liaabaa'im aabbayaashoodii dhalay ugu yeedha huwa kaas oo in aabbayaashood aada ugu yeedhaan huwa isaga ayaa aqsatu caadilnimo badan cinda allahi ilahay agtiisa fain lam taclamuu haddaydaan ogaanin fain lam taclamuu haddaydaan ogaanin aabaa'ahum aabbayaashood ood garan weydaan fa ikhwaanukum walaaladiin wey fi diini diinka dhexdiisa walaalo idinku yihi wa mawaaliikum kuwa idinla xidhiidho weeye ay fi diini mawaaliikum fi diini diinta dhexdeeda kuwa idinkula xidhiidho wey walaysa ma ahaanin calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun wax dembi ah fii maa shay dhexdii dembi idinka soo gaari maayo akhta'tum aada ku gaftaan bihi isag wixii aada ku gaftaan oo khalad idinka dhaca dambi idinka soo gaari maayo walaakin maa walaakina aljunaxu dembiguse wuxuu ahaaday maa fii maa shay dhexdii buu ahaaday tacamadad ay u qasaday quluubukum qalbiyadiinu ay u qasteen wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday hafuuran midkii dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan buu ahaa macnaheedu waxa weeye maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi intaas laba tafsiir baa ku jira tafsiir wuxuu leeyahay quraysh ayaa waxay ku sheekaysan jireen nin ayaga ka mid oo nin caqli badan inuu yahay lagu sheegi jiray baa waxay dhihi jireen laba qalbi buu leeyahy taasaa marka ayaddu diidaysaayo nin laba qalbile ma jiro gudihiisa nin laba qalbi laba wadne ay ku abuuran yihiin oo labadii wadno ay kala fikirhayaan oo midna iraado uu macnaha doonid leeyahay midna doonid leeyahay ma jirto maba dhici kartaba maxaa yeelay laba wadne oo hal jidh a gudihiisa ku jira mid walbana talo iyo amar bixinaya jidhkii keebuu raacaya ya markuu labadii wadno midna amar kusoo bixiyo fadhiiso kii kalena amar ku bixiyo kac keebuu raacaya jidka ma dhici karto ma dhici karto hal shay oo laba xarun leh oo yani waxa wey labada xarunba ay isku awood yihiin ma dhex xidhiso marka nin laba wad male ma jiro oo gudihiisa laba wadna kuleh tafsiir waa kaa tafsiirka ibnu katiir uu rajaxayo wuxuu leeyahay nin jira oo laga hadlayo ma ahayne laakiin waxa aayaddu waa gogolxaad waxay gogolxaad u tahay axkaamta soo socota gogoldhig wey waxaa la leeyahay sida bini aadamka aan looga helaynin nin gudihiisa laba wadna ay ku jiraan sidaasoo kale ayaa arrimahan soo socda soo socdaana ayna laba xugum u wada qaadan karin ma dhici kartaa in laba wadna guda ruuxa gudihiisa laga helo maya sidaasoo kale ayay arrimaha soo socdana la mid yihiin oo maxay yihiin maalan wamaa jacala azwaajakum allaa'i tudaahiruuna minhuna ummahaatikum waa masalada koobaad hooyooyinkiinnii idin dhalay ha waxaan u jeedaa xaasaskiinna aada dihaaraysaan ee aad leedihiin hooyaday dhabarkeedii baad iga tahay hooyaday dhabarkeedii baad igala mid tahay xaaskaaga aada ku leedahay hooyadaa ma noqonayso miyay dhici kartaa hal dumar ah inay hal mar hooyadaana noqoto xaaskaagiina noqoto ma isu keeni kartaa adig maya laba wadna sidii aan jidh hal jidh dhexdiisa laba wadna looga wada heli karin baan loo heli karin hal dumar ah oo hooyana ah islamarkaana isla ninkii xaasu ah ma dhici karto marka kuwan aad leedihiin hooyaday dhabarkeedaad igala mid tahay oo siday hooyaday xaaraam iiga tahay baad iiga tahay aad leedihiin sidaa hooyooyinkiin ku noqon maayaan waa hadalaad iska dhaxdeen macnaa waxaan u tegi doonaa axkaamta ku saabsan dihaarka iyo ruuxu hadduu yidhaahdo xaaskiisa hooyaday baad igala mid tahay ama hooyaday dhabarkeedii oo kalead iga tahay oon igala mid tahay hadduu ku yidhahdo xaaskiisa axkaamta ka dhalanaysa suurat lmujaadila ayaan ugu tegi doonaa qad samica allahu qawla latii laakiin tani waxay inoo sheegtay uun waxaas wax jiray inuusan ahayn xaaskaagiina ayna sidaa hooyadaa ku noqonayn ma dhici karto hooyadu waa tii ku dhashay xaaskuna waa tii markaad qaangaadhay dib aad ka guursatay labadaasina isuma iman karaan oo hal mid ma wada noqon karaan waa ka macnaha waxaan utegi doona maa huna ummahaatihim in ummahaatuhum ila allai waladnahum wainahum layaquuluuna munkaran min alqawli wazuura waa hadal la diiday iyo been wen waxaan jirin baad akriyaysaan iyo been baad sheegaysaan hooyadaa waa tii ku dhashay ee ku korisay wy xaaskaagii aad dib ka guursatay hooyadayoo kalaad tahayna ku noqon mayso maadaa ka dhigi kama dhigi karays marka laba os ogolaan karaya maa hooyiya xaas meel ma wada geli karaan warkaana waa waraad iska dhaxdeen saas daraaddeed baa waa kan la ganaaxaayo aan ugu tegi doona suurat lmujaadila ninkii sidaas yidhi xaaskiisu inaysan u banaanaanaynin ilaa uu kafaaro guto iyo kafaaradu maxay noqon doontaa meeshaasaan ugu tegi doonaa insha allahu tacala mas xugum waa midkaa xukumka labaadi waxa weeye wamaa jacala adciyaakum abnaakum jaahiliyadii waxaa jiri jiray ninku wiil uusan dhalin ayuu qaadanaya wuu korsanaya ama isagoo weynba ayuu qaadanaya markaasuu wiilkiisii oo kale ka dhiganaya wiil buu ka dhiganaya isagaa marka loogu abtirinaya saxiix albukhaariga waxaa ku yimi ninkii la dhihi jiray zayd ibnu xaarisa oo nebiga mawlihiisa ah ayuu nebigu wiil ka dhigtay islaamka kor iyo sadrul islaamba markaasaa wuxuu waxay waxaan ku magacaabi jirnay buu yihi zayd ibnu muxamed baa la dhihi jiray zayd ibnu muxamed aabihii xaarisa la yidhahda laakiin maadaama nebigu wiil ka dhigtay nebigaa loogu abtirin jiro zayd ibnu muxamed baa la dhihi jiray hadda maalan waxa weye adoonkiisa addoonkaagii aada xoraysoo kaleeto wiil baa haddaad doonto ka dhigan wiilaad meelaha kasoo heshay baad ka dhigan wiil aabihii la yaqaanaad ku abtir yaad macnaa abtirkaaga siinood wiil ka dhigan dhaqan noocaas oo kale lahan jiray oo ilmo aynan dhalin inay ka dhigtaan wiil ay dhaleen ay ka dhigtaan oo isaguna ku abtirsado xaasaskii maxram u noqdo gurigii iskaga noolaado dhaxalkii wax ku yeesho sidii ilmo uu dhalay oo kale axkaamtii siin jira xukunkii noocaasa marka la burinayaa oo aayadani iyo suuraddani axkaamta ay xoogga saartay waxaa xukumkaasaa ka mid a oo ah waxaa la yidhi kuwa aada sheegateen kuwa kuwiina la sheeganayo ee inay wiilal idin yihiin aad ku sheeganaysaani wiilashiinii ma ah ma ilmo aadan dhalin baa adigu wiilkaaga noqon kara ilmuhu wuxuu ilmahaagii ku noqon karaa markuu biyahaagii yahay oo xaaskaagii meherku kuu hayay ay kuu dhasho sidaasuu ilmuhu ku yimaadaayo ku dhashay nin weynoo banaanka iska joogo aabihii la yaqaano biyo kale laga abuuray intaad iska soo qabsato inaad tidhaahdo wiilkaygii baa tahay waxaa lagu yidhahdaa hebelkiiina hebelha abtirka aad u akrido abtir u yani qalin iyo buugu ku qorto tiraa saa ku abtiriso ma wax soconaya war iskuma qabanayo kan nin kala qalay adigana wiilkaagu waa midkaa dashay laba arrimoodod isu keeni karta ma aho ilma aadan dhalin haddana waa ilmahaygii wax isqabanaya maa wamaa jacala adciyaakum abnaa'akum waa habanun aad iska dhahdeen kii ku yidhi hooyaday yani xaaskaygu hooyadayoo kale weeye waa hadaluu iska yidhi midkii ilmo uusan dhinin yidhi waa wiilkaygii waa hadaluu iska yidhi waa hadalun afkiina ka soo baxay laakiin wax xugumoo ka dhalanaya uusan jirinoo sidaasi ilmo idinku noqon maayo xaaskaagiina sidaa hooyadaa ku noqon mayso waa hadalaad iska tidhi wey macnaa dalikum qawlukum biafwaahikum allana subxaana wa tacaala xaqa ayuu dhahaa xaqa ayuu ku hadlaa oo uu sugaa waxaa laga wadaa cadaaladda cadaaladdu ma aha in aad ilmo aadan dhalin aad tidhaahdo waa ilmahaygi cadaalad maaha axkaamtii ilmahaagii aada dhashay oo kale siisana cadaalad maaha xaaskaagii inaad hooyadaay oo kale ka dhigtona cadaalad maaha allah subxaana wa tacala laakiin muxuu rabaa yaquulu lxaqa cadaaladda ayuu ilahay subxaana wa tacala ku hadlayaa jidka toosanna wuu ku hanuunayayo addoommadiisa jidka toosan buu la rabaa war sidanaa fiican ilmihii aada dhashay unbaa ilmahaaga xaaskaaguna waa xaaskaagii hooyadana waa hooyada sidaasaa cadaaladiiyo jidka toosan ee jidkaa maruu ilahi subxana wa tacala idin leeyahy ilmihii marka dhaqan soo jiray buu ahaa waxni oo ay carabtu kusoo dhaqmaysay oo hiddo ohoo aan yani muddaba soo jirayba see la yeelaya marka rabbi wuxuu leeyahy wiilashan aada sheeganaysaan aabbayaashood ugu yeedha meeshii zayd ibnu maxamed ay dhihi jireen zayd ibnu xaarisa ha la yidhahdo aabihii ha loogu yeedho sidaasaa cadaaladdu ku jirtaaye nin kalaa dhalay adugu maadan dhalin ninkii dhalay in loogu abtiriyo oo loogu yeedho oo loogu nasabkiisii la siiyo sidaasaa cadaaladdu ku jirtaa huwa aqsatu cinda allah ninkan shalay uun meesha ay iska arkeen igu abtirso hadda warkaasi ma cadaaladda cadaaladna cadaaladdu waxay ku jirtaa in aabihii loogu abtiriyo oo loogu yeedho macna ayib waxaa jiri kara waxaan dhaqan soo jiray buu ahaaye aabihiiba in la garan waayoba ama meel baa laga soo qaaday ama meel baa laga soo qafaashay aababa looma yaqaana maxaa la samaynaya fain lam taclamuu aabaa'ahum fa ikhwanukum fi ddiin haddaad aabbayaashood garan weydaan waxaad dhahaysaa akhi fi ddiin walaalkaygii diinta igu walaalka ahayo wa mawaaliidkum waxaad leedahay mawlaaya yaa mawlaaya fi ddiin mawlahaygii diinta dhexeeda weliga iigu ahayo kii diinta aan iskula xidhino wy maanaa xidhiirka diineed midkuu naga dhexeeyayo akhii fi ddiin iyo mawlaaya fi ddiin saasaad dhahaysaan laakiin dhihi maysid abtirkii khaldanaan loogu abtirin maayo sidaas wy maanaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wixii aad ku gaftaan dembi idinka soo gaari maayo oo maxay noqon karaa masalan ha loo abtiriyaa la yidhi aabihiisii ha lala raadsado aabihii baa la khaldayba ila muddaa kasoo wareegtay wixiiba in la garan waaya laga yaaba zayd ibnu xaarisa meeshii laga rabay ayaa masalan aabba kalaa lagu khaldamay khaladkaa aydaan u qasdin dambi idinka soo gaari maayo waxaa kaloo labaad waxan waa waxa afku idinka bartaye haddii arrintaa markii la bedelay kadib aada zayd ibnu xaaris zayd ibnu muxamedin afku idinkaga dhaco oo abtirkii la bedelay ee khaldanaa uu afku idinka maro idinkoon u qastin taana dembi idinka soo gaari maayo laakiin muxuu dambi idinka soo gaarhayaa walaakin maa tacamadat quluubukum waxay quluubtiina u qasado waxaad u kastaan ood u qasadaan middaa iyada dembi baa idinka soo gaarhaya oo nin aad og tihiin inuusan abtirkan lahayn haddaad ugu abtiritaan nasab aan kiisii ahayn middaa way midda dembigu idinka soo gaarhaya sidaasuu rabbilahi subxana wa tacala walaakin maa tacamadat quluubukum saas daraaddeed ayaa rasuulkeena sal ly waslam xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahy laysa min rajulin idacaa ilaa hayri abiihi ila kafara wahuwa yaclam ila kafara bu naburi sal lay slam ninkii aabihii ninaan ahayn sheegta oo abtirkiisii mid aan ahayn ku abtirsada isaga oo og waa gaaloobaya waa kufrinaya bu naburi sal lay slam waa kufrinaya kufrigaasi kufru nicma iyo culimada intooda badan ku xambaaraya axaadiis kaloo kutusaysa waxaa jirta jannana ma gelayo cadaabka ilahina waa gelaya subxana wa tacala maxaa yele abtirku waa shay laazima in la ilaaliyana u baaha in la xifdiyo buu bahay yani waxa wey waxaad arkaysa dadki qaarki wuxuu ku leeyahy aniga aabbahay ima korsanin anoo yar buu idayriyey macamar baa marka nin kaluu iskaga abtirsanay war soconay ma ha ku dayriyaa sheegay weligiiba yuusan malqacad ku siinin isaga utaalla isaga ilahay baa ka xisaabtamay hawshaas laakiin adiga ma ku dhalay ha hadduuba ku dhalayba abtir kale ma samaysan karti abtirku waa kaa waa inaad in hebel ree hebel halkaa marta wy maanaa abtir kaleeto oo meesha soo geli kara ma jiro saasaa shareecadu taqriirinaysaa ninkii khilaafana yaa weynlow isaga utaal allahu alle ma yeelin lirajulin nin uma yeelin min qalbayni laba qalbi iyo laba wadne fii jawfihi gudihiisa dhexdiisa gudihiisa jawfka waa gudaha jidhka gudihiisa gudihiisa dhexdiisa laba wadne alle ma yeelin ninna uma yeelin wamaa jacala ma uusan yeelin alle aswaajakum xaasaskiina allatii xaasaskaasoo tudaahiruuna aada dihaaraysaan minhunna xaggooda aada dihaaraysaan oo hooyada dhabarkeedaad igala mid tahay aada leedahay anti calaya ka dahri ummii markaad tidhaahdo ayaa dihaarka la yidhahdaa tudaahiruuna aada dihaaraysaan minhunna xaggooda muusan alla ka yeelin ummahaad hooyooyinkin kamuuna yeelinoo sidaa hooyooyinkin ku noqon maayaan allana kama dhigin wamaa jacala ma uusan yeelin adciyaa'akum kuwiina la sheeganayo caruurta aada sheeganaysaan muusan ka yeelin abnaa'akum wiilashiina muuna ka yeelin xataa caruurta banaanada laga soo qaadee la koriyo inaad adigu isugu abtirisa maaha ilmaha waa inuu ogaado oo abtirkaaga aadan siinin saas waa in macnaha waxa weeyaan la yidhaahdo akhii fi ddiin iyo mawlaaya fi ddiin iyo halkaa la maryo wy macnaha ayib dalikum kiinaas ayaa dalikum kiinaasi qawlukum odhahdini wey biafwaahikum afafyaalkiina aada ku dhahdeen waxaa la yidhaahdaa qaala bifamihi afkiisuu ka yidhi yani waad iska tiri wy maanaa waa warun aka ka tiri waa waxaad afka ka tiri un maani waxa aan xujo cuskanayn oon sax ahayn oon cadaaladda waafaqsanayn wallahu allana yaquulu wuxuu yidhaahdaa alxaqa cadaaladda ayuu yidhaahdaayo ku hadlaa cadaaladuna waa middaa uu jidaynay wey wa huwa isagu yahdi wuu hanuuniyaa asabiila jidka toosan buu addoommada ku hanuuniya udcuuhum ugu yeedha wiilasha iyagaa waxaad ugu yeedhaan liaabaa'ihim aabbayaashood ugu yeedha oo ugu abtiriya wy macnaha huwa isaga oo inaad aabbayaashood ugu abtirisaan ayaa aqsatu caadilnimo badan ayaa caadilnimo badan cinda allahi ilagtiisa sidaasaa caadilnimo badan kii dhalay in loogu abtiriyo cadaaladu ku jirtaa fain lam taclamuu haddaydaan ogaanin aabaa'ahum aabbayaashood haddaydaan ogaaninood garan weydaan fa ikhwaanukum walaaladin wey zayd ibnu xaarisa ninka ay kusoo degtay aayaddu aynu ku timidba ee nebiga ku abtirsan jiray ee la yidhi maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhatama annabiyin waynoo imaan doontaa iyadoo qisada qaybo kale lagaga noqon doono arrintaasi yacni ilmaha la sheeganaya markay soo degtay waa la nasaqay oo xukumkii waa la bedelay markaa kadib nebigu zayd wuxuu odhan jiray zayd ibnu xarita nebigu wuxuu dhihi jiray anta akhuuna wa mawlaana buu nebigu dhihi jiray sal lay slm anta akhuuna wa mawlaana sida xadiiskaad garanaysaan saxiixa bukhaariga ku yaalay yani markii gabadhii xamza xamza nebiga adeerkii gabadhiisi markii maka nebigu ka soo baxayay waa tii gabadha yar soo raacday gabadha yareed waa la soo qaaday jacfar iyo cali bin abi aalib iyo zayd ibnu xaarita isku qabsaday anaa haynaya anaa haynaya gabadhii xamzata xamza bin cabdilmualib nabiga sal lay waslam marka waa ka yani gabadhii ku wareejiyey jacfar bin abi aalib sababtuna waxa weye wuxuu qabay habaryarteed ayuu qabay waa xadiiska ay ku timid alkhaalatu bimanzilati lum habaryartu hooyada booskeedii bay joogtaa saasaa lagu siiyey cali bin abi aalibna nebigu hadal buu ku yidhi uu ku qanciyey zayd ibnu xaarithana nebigu hadal buu ku yidhi qanciyey maadaama gabadhii laga laga xukumay hadalkii zayd uu ku yidhi wuxuu ahaa anta akuuna wa mawlaana buu nabi uri sal lay slam waxaa tahay walaalkana diinta noogu walaal ah mawlahanagii baa tahay diinta nagula xidhiidhoon xoraynay marka midaas way midda la leeyahay fa ikhwaanukum fi ddiini wa mawaaliikum saasaa marka dambe loogu dhawaaqaya macna fain lam taclamuu aabaahum aabbayaashood haddaad garan weydaan fa ikhwaanukum walaaladiin wey fi diini diinka dhexdiisa walaala idinku ah wa mawaaliikum mawaalidiinni wey yani jamcu mawla mawlaha sayidkana waa la dhahaa ka la xoreeyeyna waa la dhahaa hadda waxaa laga wadaa waa kuwa idin xigo oo idinla xidhiidho diinka dhexdiisa idinkula xidhiidho walaysa ma ahanin calaykum korkiina junaaxu wax dembi ah fii fii maa shay dhexdii dembi idinka soo gaari maayo akhtatum aad ku gaftaan bihi isaga wixii aad ku gaftaan oo abtirkiisii baad khaladeen gaf buuse idinka dhacay ama ma ahee ninkii uu ku abtirsan jiray buu carabku idinka xaday markaasaad ugu abtiriseen wixii gaf idinka dhaca laydin qaban maayo waa kusoo marnay suurat lbaqara aakhirkeeda laa tu'aakhidna in nasiinaa aw akhta'naa gafka iyo halmaanka allow ha noo qabanin xadiiskii waa kii nabigu noo sheegay inuu rabbi aqbalayo uu yidhi qad facaltu waan yeelay marka ilaahay subxana wa tacaala ummadda waa ka kor yeelay wixii ismoodsiis uga dhaca iyo wixii halmaan uga dhaca iyo wixii lagu qasbo saddexdaaba ummadayda loo qaban maayo buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaase laydiin qabanaya walaakin lagu noqoye maa shay dhexdii buu dembigu ahaaday tacamadad ay u qasaday quluubukum quluubtiinu ay u qasaday wixii qalbigaaga ka soo go-a oo intaad go-aan ku gaadho aad ku dhaqaaqdo kaa weeye midka dembigu idinka soo gaadhayo macnaa ood idinku macnaha waxa weeye niyo ula timaadaan wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday kafuuran midkii dhaafis badan raxiiman oo naxariistu ahday alla subxana wa tacala annabiyu nebigu awlaa isaga ayaa habooni badan isaga ayaa haboon habooni badan bilmu'miniina mu'miniinta isaga ayaa ku habooni badan min anfusihim nafafyaalkooda xaggooda wa aswaajuhu nebiga xaasaskiisuna ummahaatuhum mu'miniinta hooyooyinkood wey wa ulul arxaami qaraabnimada kuwa uu saaxiibka ah bacduhum qaarkood awlaa ayagaa haboonaansho badan bibacdin qaarka kale ku haboonaansho badan fii kitaabi illahi ilahay kitaabkiisa dhexdiisa xukunka ilahay dhexdiisa min almu'miniina mu'miniinta dhexdooda xaggooda ayay uga haboonaansho badan yihin waalmuhaajiriina iyo muhaajiriintii soo hijrootay ilaa an tafcaluu inaad samaysaan mooye ilaa wliyaa'ikum kuwii idinla xidhiidhay inaad u samaysaan mooye macruufan shay wanaagiisa la yaqaan wa kaana allahu allana kaana wuxuu ahaaday dalika arrinkaasi dheh fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa masduuran mid la qoroo la sadareeyey annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim waxaa laga wadaa nebigu sal lla alay wasalam mu'miniinta naftooda isagaa ka xiga isagaa ka xiga naftooda oo macnaha waxaa laga wadaa nabiga sal lla alay wasalam meesha uu ka joogo mu'miniinta iyo qadarintiisa iyo ilaalintiisa iyo tixgelinta la siinayo ayaa mu'miniinta qalbigooda ku weyn oo kaga weyn naftooda intay siin lahaayeen hadday isu garab yani waxa wey ay wada timaado nebi maxamed iyo naftoodu waxay hormarinayaan nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh saasaa laga wada nebi maxamed bay horumarinaya waana saas xataa waa inaad naftaada ka jeclaato xoolahaaga ka jeclaato difaacdo yacni waxa weeyaan bedelkii isaga la dili lahaa adiga lagu dilo bedelkii isaga dhib gaadhi lahaa adiga dhib ku gaadho naftooda nebigaa ka xiga nebiga ayaa xiga mu'miniinta xaggooda oo naftooda xataa ka xiga sidaasay aayaddu leedahay waa kii xadiiskii saxiixa ah cumar ibn khataab radi allahu canhu nabiga ku yidhi nebi alla waan ku jecla wax walbaan kaa jeclay naftayda mooye markaasuu nabigu yuri sal ly slam laa yaa cumar cumarow maya xataa akuuna axaba ilayka min nafsik ilaa xataa naftaada adiga jeclaato maya bui markaasuu yidhi yaa rasuula allah wallahi la anta axabu ilaya min nafsi hadda ayaan xataa naftayda kaa jeclay adigaan ku jeclahayo adigaa yaa ila weynoo xataa naftaydan kaa hormarin markaasaa wuxuu yihi nabigu sal lay slam alaana yaa cumar hadda ayaa cumaroo iimaankaagu dhamaystiranya saas asxaabu rasuulilahi sal lay wasalam markii xilliyada dagaalada iyo khatarta iyo la joogo waxay isku dayi jireen inay iyagu naftooda khatarta geliyaan nabiguna badbaado salawatu rabbi waslamu caleyh maalintii uxid oo kaleeto raggii saxaabada ahaa ee nebiga ku xeernaa wax alla wixii ama leeb lagu soo tuuro ama waran kusoo lagu soo tuuro ama hub lagu soo tuuro ayagaa isu dhigay iyagaa isu dhigay limaada lianna waxa weeyaan waa inuu nebigu sii joogo ayagu haba tageen joogitaanka nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi ummadda joogitaankeedii wey laakiin hal ninoo saxaabada ka mida tegitaankiisu iyo dhimashadiisu heerkaa ma gaadhsiisna sidaas daraaddeed annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim isagaa ka awlaysan oo ka xiga xataa naftooda sidaas wey macnaha macnahaasa aayadda laga wadaa waana heerka la doonayo inuu gaaro ruuxa mu'minka ah hadda nebigii dhexdeenna ma joogo salawatu rabbi waslamu aleyh lakin maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa jacaylka aad jeceshahay iyo jacaylka aada naftaada jeceshahay waa in jacaylka nebigu ka horeeyo kana weyn raacidda aada raacaysa naftaadu say rabto iyo raacidda aada raacayso sunnadiisii iyo dariiqadiisii waa inay ka horayso raacidda aada raacayso sunnadiisii iyo dariiqadiisii naftaadu hadday ku tiraada khilaaf rasuulkuna kuleeyahay raac waa inaad rasuulka raacdo salawatu rabbi waslamu caleyh wixii naftaadu rabtayna aada ka tagto xukumka isagu ku saaray iyo xukumka adigu aada naftaada saarayso waa inuu ka hormaro xukumka uu rasuulku ku saaray salawatu rabbi waslamu aleyh waa inaad ka hormariso waa in aad ka hormariso nusradii iyo hiilada iyo diintiisa inaad u shaqayso ood sunnadiisii faafiso ood u dagaalamto waa inaad ka hormariso masaalixdaada iyo danahaaga khaaska taasaa waxay ku imaanaysaa annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim adigaa marka miisaanka isa saaraya markay timaado nebi maxamed iyo sunnadiisii iyo raacitaankeeda iyo ushaqaynteeda ma adduunyada iyo naftaadu waxay rabtaa kula weyn mise tanaa kula weyn adigaa marka isgaran kara meeshaad ku jirto macnaha saas weeyaan taasi waa mid ta labaadi waxa weeye xadiis saxiix oo aayadda waafaqsan aayadda soo degitaankeedana tilmaamaya ayaa bukhaari iyo keyrkiis soo saareen mas'alada labaadi waxa weeye nebiga xaasaskiisuna waa mu'miniinta hooyooyinkood wa aswaajuhu ummahaatuhum xaasaskii nebigu ka tegey ee uu guursaday waa mu'miniinta hooyooyinkood xagee bay hooyooyin inooga yihiin waxay hooyooyin inoogu yihiin dhanka ixtiraamka iyo hadalkoodoo la maqlo iyo in loo baarinimo sameeyo dhankaa hooyey inooga yihiin waxaa kalooy hooyo inooga yihiin in aanaan guursan karin oo nebiga gadaashiisa dumarkiisii ummadiisu ma guursan karto hooyo oo kale ka dhigay laakiin lagama wado sidaad hooyadaa ula khalwoon kartood guri gooni aada ugu noqon kartaan ood u wada joogi kartaan baad ula joogi kartaan lagama wado maxram baad u noqonoo safar baad la geli kartaan lagama wado lagama wado yacni waxa weye jidhkoodii inaad taabataan baa idiin bannaan sida hooyada oo kaleeto lagama wado lagama wado jidhkooda inaad aragtaan baa idiin bannaan sida hooyo oo kaleeto lagama wado axkaamtaasoo dhan hooye ma aha axkaamta hooye ma aha waxay kaa yihiin ajnabi bay idinka yihiin laakiin maxay hooye idinku yihiin hooyo waxay noogu yihiin sida hooye oo kaleanaan u guursan karin waxay hooyo noogu yihiin ixtiraamkii iyo mudnaanta hooye mudan tahay bay ummadda ka mudan yihiin xaasaskii nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh wa aswaajuhu ummahaatuhum saasaa laga wadaa kadibna rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala dadka wada dhashay ee qaraabtinimada u saaxiibkaa ayaga ayaa isxiga oo waxay iska xigaan xukumka ilaahay dhexdiisa iyagaa isku xiga waxay iska xigaan mu'miniinta iyo muhaajiriinta xukm khaasaw xukumka la leeyahay dadka wada dhashay iyo qaraabada isxiga waxaa laga wadaa dhaxalkii ilaa waagii hore waxaa laysku dhexli jiray taxaaluf haddii dadku jaahiliyadii waxaa dhici jirta in laysgaashaanbuursado oo bahwadaag la noqdo oo qaaraanka laysla bixiyo sidaa hadday dhacdo laba nin ay saas sameeyaan waa laysku dhexli jiray walaalayntii nebigu muhaajiriin iyo ansaar uu walaaleeyey oo labalaba isugu xidhay waa laysku dhexli jiray waxyaalo fara badan baa laysku dhexli jiray laakiin xugum la nasakhay weeyo aayaddanaa nasakhday oo badashay waxaa la yidhi dhalashada iyo dadka wada dhashay ee qaraabada ah ayagaa isxiga xukumka ilaahay dhexdiisa iyagaa isku habbooni badan oo yay iska xigaan mu'miniinta intooda kale iyo muhaajiriinta waa dhaxal markuu yimaado bedelkii iimaan laysku dhaxli lahaa oo mu'miniinta oo dhan ay isdhaxli lahaayeen ama muhijiro laysku dhaxli lahaa waa la bedelay midaasoo dhaxalkii wuxuu isu bedelay qaraabtinimo iyo raximnimo in laysku dhaxlo kuwaasaa marka isxiga oo iyagaasaa dhaxalka isku haboon kuwan kadaata meesha laga saaray macna ilaa an tafcaluu ilaa awliyaa'ikum waxaa laga wadaa dadkii xidhiirku idinka dhexeeyey ama hijiro ama ma ahe yani mu'aakhaadkii nebigu idin walaaleeyey ama xilfigii iyo bahwadaagtii jaahiliyada la samaystay wixii sidaasoo kale ahaa dadkaad isugu xidhnaydeen wanaag kale haddaad u samaynaysaan ahla wasah markaad dhimanaysay baad u dardaarantay waa macruuf ood dardaarmi karta intaad noolayd baad wax u tartay waa macruuf haddaad arrimahaa u samaynaysaan waa hawl kale amaa dhaxal iyo xoolo laga tegay waxaa lagu dhaxlayaa dhalasho iyo qaraabtinimo iyo guur iyo is-xorayn asbaabtaa kalaa dhaxalku ku imaanaya amaa tii hijirada iyo bu-aakhaadkii diiniga ahaa iyo xilfigii iyo ayada waa la bedelay baa macnuhu leey annabiyu nebigu awlaa isagaa habboonaan badan bilmuminiina muminiinta isagaa ku habboonaan badan min anfusihim nafyaalkooda xaggooda isagaa xiga oo muminiinta xiga xaggooda naftooda ka xig wa aswaajuhu xaasaskiisuna ummahaatuhum muminiinta hooyooyinkood wey xagga tacdiiminta iyo inaan la guursan karin wa ulularxaami raximka kuwa u saaxiibka waa qaraabtinimade kuwa qaraabtinimada u saaxiibkiihi bacduhum qaarkood ayaa awlaa xiga ama haboonaansho badan bibacdin qaarka kale ku haboonaansho badan fii kitaabillahi ilahay kitaabkiisa dhexdiisa waxaa laga wadaa xukumka ilahay dhexdiisa xukumka ilaahay dhexdiisa ayagaa isku habboon inay isdhexlaan yay isaga haboonaansho badan yihiin min almu'miniina mu'miniinta intoodii kale walmuhaajiriina iyo muhaajiriintii soo hijrootay muhaajiriinta iyo mu'miniinta kale ayagaa iska xigo isaga haboonaansho badan dhaxal markuu yimaada wy macnaha ilaa an tafcaluu inaad fashaan mooye ilaa wliyaa'ikum kuwii aada wada xidhiidhayseen ood isku xidhnaydeen xaggooda inaad u fashaan macruufan shay wanaagiisa la yaqaano taasi iyada waa laga soo reebayo wuxuu leeyahy ibnu cabaas hiiladii iyo xidhiirintii iyo samafalkii arrimahaasaa laga wadaa haddaad u dardaarantana waa soo gelisa haddaad u dardaarantana hade nin walbaad u dardaarmi karaysaa marka xidhiirkii kaliiyo waxwada qabadkii iyo iskaalmayntii iyo saaxiibtinimadii khaaska ahayd iyo taasi weli waa jirtaayo ilaa an tafcaluu ilaa wliyaa'ikum macruufan lama goynin laakiin maxaa la gooyey dhaxalkii dhaxalkiibaa waxaa la yidhi ulularxaami bacdum wlaa bibacdin fi kitaab illah kaana wuxuu ahaaday dalika arrinkaas oo kee ah kaana wuxuu ahaaday daalika arrinkaa oo dadka arxaamtiihi inay iyagu isku haboonaansho badan yihiin filkitaabi kitaabkii dhexdiisa masduuran mid lagu sadareeyo lagu qoray bu ah waa kitaabkee looxulmaxfuudka dheh arrinkaasi looxulmaxfuudka sidaasuu ugu yaalay oo dhaxalka in qaraabtinimo laysku dhaxlaa mu'miniinta intooda kaliya muhaajiriintana ay kuwani iska xigaan dhaxal markuu yimaado sidaasay looxulmaxfuudka ugu qornayd hadday ugu qornayd maxaa marxaladii hore loo yidhi muhaajiriin iyo yani ansaar ha isdhaxasho xilfigii jaahiliyada ha laysku dhaxlo maxaa loo yidhi marxalay ahayd maslaxa iyo xikmad gooniya ay ku jirtay midii markii laga soo gudbay xukumkii looxulmaxfuudka ku yaalay ayaa hadda ilahay soo dejiyey subxana wa tacala oo baaqi noqonaya wy maana saasaa la leelayay waid akhadna min alnabiyiina mihaaqahum waminka wamin nuuxin waibrahima wamuusa waciisa bni maryam waakhadna minhum mihaaqan haliida waid wakti ka sheekee akhadnaa aan qaadnay min alnabiyiina nebiyada xaggooda aan ka qaadnay mihaaqahum ballankoodii adkaa ballankoodii lagu kalsoonaa ee adkaa wa minka adigana xaggaagana aan kaa qaadnay nebi maxamed ah wa min nuuxin nuux xaggiisana aan ka qaadnay wa ibraahiima ibraahimna aan ka qaadnay wa muusa iyo muuse iyo wa ciisa ciise ciisihii ibna maryama ibni maryama ina maryam aha wa akhadnaa waan qaadnay minhum nebiyada xaggooda waxaan ka qaadnay mihaaqan ballan la adkeeyey haliidan ballan haliidan oo qaro weyn ballan adag oo qaro leh ayaanu ka qaadnay rabbilahi subxana wa tacala maxaanu ka qaadnay liyas'ala inuu weydiiyo daraaddeed alleh alsaadiqiina kuwa runta sheegaya can sidqihim runtoodii inuu wax ka weydiiyo wa acadda alla wuu diyaariyey lilkaafiriina gaalada wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabkaasoo ariiban xanuujiya waxaa la leeyahay bal ka sheekee nebi maxamedow markuu ilaahay nebiyada ka qaaday ballantoodii la adkeeyey ballan adag oo dhaar lagu adkeeyey ayaa laga qaaday ballantaasi maxay ahayd waa u tegi doonaa ballanta laga qaaday waxay ahayd iqaamatu ddiin an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu diinka ilaahay toosiya hana kala tegina waxaa kaloo laga qaado ballantu ahayd inay ilaahay fariintiisiiyo risaalada si fiican u gutaan oo ay khalqiga gaarsiiyaan waxaa kaloo ballanta ahayd in hadday isa soo gaadhaan ay iskaalmaystaan oo isrumeeyaan oo isgarab siiyaan suurat ali cimraan waa inay kusoo marnay marka ilaahay ballantaasuu rususha ka qaaday nebiyadoo dhan buu ballantaa ka qaaday nebiyadii markii la sheegay baa si gooniya waxaa loo xuso mudnaan gooniya la siiyey rususha shanta ah ee ululcasmiga loo yaqaan ee ugu fadli badan rusushoo dhan iyo ambiyadaba yay yihiin waa nabigeena sal lay slam wa minka waa nebi maxamed sal lay slam isaga waxaa loogu hormariyey xagga imaanshaha isagaa ugu dambeeye laakiin sheegidda waxaa loogu hormariyey isagaa ugu fadli badan shantoodaba wa minka waa nabiga wa min nuuxin iyo nuux iyo ibraahim iyo muusa iyo ciisa shantaas ayaa ululcasmiga la yidhahda aayad kaloo suuratu shuura aan ugu tegi doonno ayaa shantoodaba hal meer ku wada sheegtay marka ululcasmiga rususha la yidhahda wy macanaa waxaa ugu fadli badan nabigeena sal lla lay waslam intooda kale say u kala fadli badan yihiin muran baa ku jira waxaase loo badan yahay ibraahim alkhaliil inuu ugu fadli badan yahay intooda kaleeto sidaasa macnaha wax weeyaan loo badan yahay waxaanu ka qaadnay buu rabbilahi subxana wa tacaala ballan adag oo qara leh oo macnaha waxa weeye la adkeeyey ballan la adkeeyey oo adag ayaanu ka qaadnay ballantaa maxaa rususha looga qaaday waxaa looga qaaday maalin aan maanta ahayn oo maalin aakhara ah in la weydiiyo kuwii runta sheegaya runtoodii in laga warsado oo yay yihiin ibnulqayim caleyh raxmatullahi siduu rajaxayo waa rusushii iyo dadkii raacay oo iyagii markay tageen risaaladii intay meeshii ka qaadeen xilkii sii waday runtana maxaa laga wadaa xilkii loo dhiibay midka run ahaan u gutay iyo midkaa sidii la rabay aan u gudanin baa la weydiiyey liyas'ala asaadiqiina can sidqihim runtoodii in la weydiiyo runtoodii in la weydiiyo ilan midka beeniyey ee diiday ee ka hor yimid ee la dagaalamay waa beenaale midka risaaladii wada ee fulinaya hadduu rasuul yahay hadduu raacsan yahaybana waa runlow oo runbu wadaa labadaaba waa la warsan kaafiriintana alla wuxuu u diyaariyey cadaab xanuujiya kaafiriintu waa kuwa jidkii rususha khilaafayoo beenaalayaasha kaadibiin wey macanaa waid waqti ka sheekee akhadnaa aan qaadnay min annabiyiina nebiyada xaggooda aan ka qaadnay miihaaqahum ballankoodii la adkeeyey wa minka adiga xaggaagana aan kaa qaadnay iyo wa min nuuxin nuux xaggi iyo wa ibraahiima iyo wa muusa iyo wa ciisa ciisihii ibni maryama maryamka wiilkeeda aha wa akhadnaa waan qaadnay minhum xaggooda rusushi miihaaqan ballan baan ka qaadnay haliidan oo adag yacni ballan adag oo qara leh shaygu markuu khafiif yahay iyo qaraley markuu qaralayaabaa la haliidka la yidhahda liyas'ala inuu weydiiyo daraaddeed buu alla saa u yeelay alsaadiqiina kuwa runta sheegaya can sidqihim runtoodii xaggeeda inuu wax ka weydiiyo oo yidhaahdo runtaad sheegteen iyo arrinkaad gudateen khalaa'iqda hortooda ayaa lagu weydiin doonaa yani falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliina weeyaano kuwa la dirayna waa la weydiin kuwii loo dirayna waa la weydiin waacadda alla waa diyaariyey lilkaafiriina gaalada wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey aliiman oo xanuujiya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo idkuruu xusa oo xusuusta nicmat allahi ilahay nicmadiisa calaykum korkiina uu ugu niceeyey id waqti buu idinku niceeyey jaa-adkum ay idiin timid junuudun ciidamo ay idin yimaadeen oo fa arsalnaa aan dirnay calayhim korkooda waxaan ku dirnay riixan dabayl iyo wa junuudan ciidamo ciidamadaasoo lam tarawhaa aydan arkayn wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiiran midka arku ahaa halka laga bilaabo ilaa cabaar waxa socon doona sheekayn laga sheekaynayo dagaalkii axzaab dagaalkaas iyo runtii waqacadaas iyo saameyntay ku yeelatay mu'miniinta iyo sida loogu qaybsamay iyo waxay ku dambaysay ayaa laga warramaya dagaalka axzaab marka dagaal aada cajo badan buu ahaa sida loo badan yahay sanadkii shanaad buu dhacay bishii shawaal sanadkii shanaad ee hijiriga ayuu dhacay sababtuu ku yimidna waxay ahayd nimankii reer bani nadiir qoys yahuudda ka tirsan buu ahaa ee magaalada madiine degi jiray waa kuwii nebiga ballankiisii jabiyey nebiguna sal alay wasalam waa kii magaalada ka raray oo laga qixiyey suurat lxashri nimankay ka warrantay wey markii magaalada laga qixiyey qaarna waxay u qaxeen khaybar qaarna waxay u qaxeen shaam bay u qaxeen odayaashoodii ayaa marka waxay ka shaqeeyeen sidii ay nebiga sal alay wasalam intay abaabul aada u ballaaran galaan oy ciidamo badan isku soo ururiyaan magaalada madiina sidii dib ay ugu noqon lahaayeen oo nebigii inta la socoto loo gumaadi lahaa loo baabi'in lahaa hawshaasay isu taageen sallaam ibn abi xuqayq nin layidhahday sallaam ibn ishkaam nin layidhahday kinaana nin layidhahday odayaashoodii ah way soo tageen quraysh bay u tageen quraysh oo nebi maxamed intaasoo dagaalla intay dhex mareen colaadla uu kala maqan yahay quraysh bay taladii umbadhigeen waxay yidhaahdeen ninkii aan isugu tagno annaguna dagaalka waa gelaynaa idinkuna wax alla waxaad heli kartaan soo urursada qurayshi way qaadato go-aankii waa ka yeeshay xagga iyo qabiil dhib badnaa oo qatafaan la dhihi jiro aada u ballaarhnaa ayay haddana u tageen waxay yidhahdeen ree qatafaanow ninkaa meeshaa ka soo baxay dhibkiisu idinkana waa idinku soo maqan yahay kaalaya na raaco oo maantaan jaanis haysanaayo wax badan isu keennay kaalaya hawshii nagala qayb gala khatafaanna way yeeshay quraysh ciidamadooda waxaa hogaaminaya abu sufyaan khatafaan ciidamadeedana waxaa hogaaminaya ka socda nin la yidhahdo cuyaynata binu xisn nin la yidhahdaa hogaaminaya ciidamadii bay hal wakti magaalada madiina ku ballamiyeen toban kun bay meeshaa isugu keeneen oo intaasoo qabiil ka kala socda meeshaa markay isugu soo ururiyeen bilaabeen qabaa-ishii la deganayd magaalada madiine nabiga sal lay waslam ayagana inay ku qanciyaan inay ballantii heshiiskii nabiga ay kula jireen ka baxaan oy dagaalkan maanta jira qayb ka soo galaan qabiilka ugu muhiimsan marka waxay ahayn qabiilkii la odhan jiray reer bani qurayda oo iyaguna qoys yuhuudeed buu ahaa nebigu ballan buu kula jiray magaaladu laba iridood bay lahaadeen irid ka miday deganaayeen irid ka mida oo magaalada laga soo galo ayay deganaayeen marka nebigu heshiis buu kula jiray markii meeshii la yimid odayaashii reer bani nadiir intay tageen bay waxay u tageen qabiilkii reer bani qurayda waxay yidhahdeen war maxamed maantuu degan yahay niman yahu ballanballanta ha ku haynine waad og jir annaga wixii nagu dhacay idinkana taasoo kalea idinku soo socotee ballanta uga baxa dagaalkana maanta soo gala reer bani qurayda sidii bay ku qanceen ballantii inay ka baxaan bay ku qanceen iyaguna magaaladii madiina marka la dul yimid waa toban kun oo ciidana caadi ma aha toban kun oo ciidana bay isusoo ururiyeen nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisuu la dashaday weliba labadii sacad buu la tashaday sacad ibnu cubaada iyo sacad ibnu mucaad ayuu la tashaday oo wuxuu kala tashaday labadii ugaasi ay lahaan jireen ansaar labada qoys lahaayeen wuxuu kala tashaday magaalada madiina midhaha ka go-a aynu u ballanqaadno qabiilkan ballaadhane reer qatafaan inaan wax ka siinayno ay nagana noqdaan innagiyo reer quraysheed aan isku soo hadnayo waxoogaaga yahuudda ah kuwana waynu ka farxlanayna waxba inaguma ah laakiin aynu siyaasad isticmaalno aynu kala jebino labadii sacad baa diiday waxay yidhahdeen nebi allow intaanu jaahiliyada isla ahayn islaamka ka hor weligood xoolo aanu leenahay mayna hunguriyeyni bay dheheen inay marti nooga qaataan oo nasoo martiyaan oo siino iyo inaanu wax ku kala gadanno mooyaane laaluush iyo waan kaa xoog badnahaye xoolo keen weliganna jaahiliyadii waxna laguma qaadin bay dheheen ma maantaoo ilaahay islaam iyo diinna siiyey baanu xoolaha naga bilaash ku bixinsiin mayna dheheen waxay waxay ka badin waayaan ha yeeleen rasuulku sal lay waslam saxaabada waa la tashan jiray laakiin talada markay dhinac uga bataan waa raaci jiray rasuulku sal lay slam waa ku raacay dagaalkii nimankii say usoo socdeen buurta uxud oo magaalada dhanka bari ka jirta halkaa bari galbeed bay ka jirta macnaha halkaasay soo degeen meeshaasay yani waxa way ciidamadoodii dejisteen rasuulku sal lay wasalam saxaabadii buu la tashaday salmaan ulfarisi nin la dhihi jiray oo asalkiisu furus ka soo jeedo niman dagaalada aada u yaqaanay ahaayeen baa tala soo jeeda oo wuxuu yihi nebi allow xaaladan oo kale markay annagana qabsato waxaanu samayn jirnay god baanu qodi jirnay magaaladu irid bay leedahay meel laga soo galaa jirto oo dhanka buurta uxud ah halkaasi god aad u dheer aan ka qodno godkaana aynu dhinaca magaalada ka fadhiisanno faras ma soo tilaabi karo nin ordayana kama soo boodi karo halkaasaynu warmaha iyo leebabka la fadhiisanaynaa nin alla ninkii isku dayana aynu ku dhufanayna halkaas ha deganaadeen inaguna magaaladeena ku jiro halkaasa macnaha joogna magaalada way kasoo yaro baxeen markaa taladii buu nabigu yeeray sal lay slam godkii baa la qoday nabigu waa ka qeyb qaatay saxaabadii waa qodeen godkii baa la dhammaystiray godkii markii la dhammaystiray baa marka la dul degay magaaladana waa laga soo baxsan yahay salci buur la yidhaahdo oo uxud iyo u dhaxaysa magaalada madiina oo buur yar ah bay salka saareen halkaasay macnaha degan yihin ciidanka nabigu sal lay slam meeshiibaa marka quraysh ciidamadeedii iyo khatafaan iyo gaashaanbuurtii waxay isku dayeen rag ka midii inay waxoogaa meeshooda ugu yimaadaan soo weeraraan nin yani waxaway ka mid a waxoogaa fardoolaya intuu soo kaxay buu weerar soo qaaday isagiina waa la dilay wuxuu watayna waa la jabiyey saxaabadana rag baa ka dhaawacday meeshoodii bay ku noqdeen hal bil a muddo ku dhow bay meeshaa deganayd isbahaysato rasuulkuna meeshaa deganaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh xaalad culus oo dhib badan oon caadi ahayn ayaa magaaladii madiina kusoo korodhay dagaal ma socdo laakiin waa la isdul degay nimank nimankii reer bani qurayde xaggan magaalada ka deganaana ballantii waa ka baxeen oo hal dhinac buu ciidanku ka magaalada ka joogay oo layska ilaalinaye iriddii kalena waa furantay oo reer bani qurayde inay dhabarjabin sameeyaan oy magaaladii carruurtii soo galaan baaba laga baqiba xaaladaa khatarta ah ee halista ah baa marka nabigii saxaabadiisu ridwaanullahi calayhim ayay galeen muddo aan yarayn oo bil ku dhowbaana saa lagu sugnaa markaa kadib ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisi iyo hiiladiisu timido dabaylu ilahay ku sidaayay subxana wa tacala dabayle aan caadi ahayn oo nabigeenu yidhi sal lay slam nusirtu bisaba wa uhlikat caadun bidabuur buu nabi sal lay slam yani waxaa la iigu hiiliyey dabaysha la yidhaahdo asaba reer caadna dabayshii lagu halaagay dabuur baa la dhihi jiray dabayshaan sabaa la yidhaahdo oo dabaylaha ka mid a ayuu ilaahay ugu hiiliyey oo isbahaysatadii iyagoo meesha degan ayuu ilahay kusii daayay subxana wa tacala markaasay deganaan waayeen inay qaxaan bay marka noqotay ayagoon waxba qaadin oon waxba gaadhsiinin nabigii saxaabadiisa bay qax bilaabeen waa carreen qadafaarna meesheedii bay u qaxday qurayshna meesheedii bay u qaxday reer bani quraydiya nebi maxamed baa isku soo hadhay bal waxaa kala qabsan doona la ogaan doonaa qur-aanka aayadaha gadaal ka warrami doona reer bani qudeer qurayda wacdarada ku dhacday iyo balaayada qabsatay markii goob ayay ka waramaysaa tafaasiisheedana qaar ka mid a aayadaha ayaa inoo sheegi doona insha allahu tacala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey udkuruu xusuusta nicmat allahi ilahay nicmadiisa xusuusta calaykum korkiina idinku nimceeyey id waqti buu idin nimceeyey jaa-atkum ay idiin timid junuudun ciidamo waa qatafaan iyo quraash iyo axbaashteedii quraysh iyo awbaashtii wixii ay soo uruurisay iyo yahuud intaasaa iskaashaday fa arsalnaa markaasaanu dirnay calayhim korkooda waxaanu ku dirnay riixan dabayl baan ku dirnay waa ciidan ilaahay ciidamadiisa ka mid wa junuudan iyo ciidamo waa malaaig ciidamadaasoo lam tarawhaa aydaan arkaynin oon idiin muuqanin malaaig iyo dabaylaba waa lagu fasaxay wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiiran midkii arkayuu ahaaday id wati bal id wati ayuu idin nimceeyey id wati ayuu idin nimceeyey ama id waqti ka sheeke jaa-uukum ay idin yimaadeen ciidamadii min fawqikum xaggiina sare ay idinka yimaadeen wa min asfala meel hoosena ay idinka yimaadeen oo minkum xaggiina ka hoosaysa dhanka hoosena ay idinka soo galeen wa id waqti zaaqat ay iilatay al absaaru aragyaashii ay iisheen oo wadalaqad ay gaadheen alquluubu qalbiyadiina alxanaajira kalxama dhuunta ay soo gaadheen saas manaa alxanaajira dalqa meeshaas macnaa waxa way dalquba ay ku yaalaan ayaa xanaajirta la yidhahda oo watadunnuuna aada malayseen billaahi alle aada malayseen addunuuna malayaal kala duwan intaasoo malo ayaa macnaha waxa way idin galayoo ninba waxunbuu maleeyey hunaalika halkaa ayaa ubtuliya la imtixaanay almu'minuuna mu'miniintii halkaasaa lagu imtixaanay wazulziluu waa la gilgilay zilzaalan gilgilid shadiidan oo adag buu rabbi yihi subxana wa tacala markii ay idin yimaadeen xagga sare idinka soo galeen min fawqikum waxaa laga wadaa fawqaasay leeyihiin khatafaan iyo isbahaysatadu dhankii ay soo degeenoo buurta uxud dhankeedii ah waa xagga sare magaalada dhankeeda sare wey wa min asfala minkumna waa reer bani qurayda dhankay magaalada ka deganaayeen oo waxaa laga wadaa ballantii ay ka baxeen reer bani qurayde iyo ciidankoodii baa laga wadaa wamin asfala minkum xaaladdu markay halkaa marayso waid zaaqat alabsaar yani indhihii waa iisheen aragyaalkii waa iisheen waxaa laga wadaa ruuxu markay baqdin badan ay gasho yani taxadarkiisuna u bato cabsiiyo argagaxna ku dhasho ishiisu hal meel toos uguma fiiqmi karto uma qaban karto wiliwili xaggay u boodaysaa xaggay u boodaysaa xaggay u boodaysaa si fiican shay uma fiirin karto olama fiiri markaad naxsan tahay ama aada baqayso marna halkaasay ishu ku dhacaysaa mar halkaasay ku dhacaysaa mar halkaasay ku dhacaysaa mar halkaasay ku dhacaysaa waid zaaqat alabsaaru aragyaalkiibaa iishay oo waxyaabihii ay fiirin lahaayeen bay ka iisheen waxa waa qaban lahay wa dalaqat alquluubu alxanaajira wadnihiibaa intuu soo kacay buu dalqaha yimid halkaa dhuunta ah buu wadnihi yimid ila quluubtu waa wadnahood maxaa laga wadaa waa kelimo la cabiro oo shidada iyo dhibaatadu markay adag tahay ayaa waxaa la yidhaahdaa balaqat alquluubu alxanaajir wadnihiibaa intuu soo kaco booskiisii kasoo tegay ayuu dhuunta yimid markaasay ruuxii neeftii ku xidhantay waaba neefsan laexba wadnihiina waaba soo guurayba marka xaalad adag inay tahay baad garanaysa xaalad sahlan raggii ragga ahaa ee wada jirbi culusta ahaa ee wada halyeyga ahaa ee yani waxa wada dircunka ahaa meesha halkaa xaalkoodu marayo ma meel taalanba hawl saalan miya xaala taalan ma wa balaqat alqulubu alxanaajira wa tadunnuuna billahi dunuuna malayaal fara badan malayaal fara badan tolo maxay ku dambayn doonta adiga markay xaaladi hadda ina qabsato nin walba malo unbu iska malayn sooma hal male laysugu tegi maayo munaafiqiintii waxay malanayaan wallahi maanta waa maalintii la istirtiri lahaa balaa ka dhacday munaafiqisa waa waa isdhiibay qur aayadaha soo socdaa sheegi doona mu'miniintii laftoodii malayaashii baa kala gedisan oo ninba sibuu malaynaya marka intaasoo malo oo kala duwan baa quluubtiina kusoo dhacdayoo malayaal fara badan baad malayseen bu rabbilahi subxana wa tacaala halkaa xaalku markuu yahay meeshaasaa mu'miniinta la imtixaanay waana la gilgilay gilgilid adag buu rabbi subxana wa tacala wazulziluu zilzaalan shadiidan dhulkaa la gariiray lagama wado dhulkaa lala gariir lama wadee wadnahoodiibaa ruxmay xaaladoodiibaa ruxantay yacni waxa weeye cabsi iyo argagax iyo culays iyo gaajo iyo walbahaar godkaa marka la qodayo wax la cuno lama haysto godka marka la qodayo xataa cunto lagu dagaalamo lama hayo nabiga sal lla alay wasalam dhagax buu caloosha ku xidhanaya isagoo gaajaysan saxaabadii warkoodii iska badaa yacni waxa weeye xaaladda qabow baa jiro oo magaalada madiine qabowgeedu markuu dhacayo caadi ma qabowyada caadiga ma wax kasta iyo mugdi dhibaatoo dhan baa marka meesha uqabsatay markaasaa rabbi subxana wa tacala wuxuu ka cabiray wazulziluu zilzaalan shadiidan waxaa la ruxay ruxid aada u adag baa la ruxay bu rabbi subxana wa tacala saas id wakti bayd ka sheekeen ama id wakti ayuu idiin nimceeyey jaa-uukum ay idin yimaadeen min fawqikum xaggiina kore ay idinka yimaadeen wa min asfala dhanka hoose minkum xaggiina wa min asfala meel hoosena xaggeedana ay idinka yimaadeen minkum idinka xaggiina ka hoosaysa xaggiina dhanka hoose oo idinka hooseeyana ay idinka soo galeen waid wati zaaqat waid wati macnaa waxa weye waid waqti ka sheeke zaaqad ay iilatay al absaaru aragyaalkii ay iisheenoo waxay qaban lahaayeen ee lagu fiirin lahaaba ay qaban lahayihiin oo wa balaqad ay gaadhay alquluubu qalbiyadiiyo wadnayaashiina alxanaajira dalqaha iyo dhuunta ay yimaadeen wa tadunnuuna aada malaynayseen billaahi alle aada u malaynayseen addunuuna malayaal kala duwan mala kala duwan baad malanayseen dadka ahluliimaanka intooda badan nasriga iyo libta inay heli doonaan walamaa ra'a almu'minuuna alixzaaba qaluu hada ma wacadana allahu warasuluhu wasadaqa allahu warasuluhu wamaa zaadahum ila iimaana wa tasliima ayagu malahoodu saasoo ahaayo sugnaansho laakiin munaafiqiin baa iyagu malahoodii meel kala aaday hunaalika halkaa ayaa ubtuliya la imtixaanay almu'minuuna mu'miniintii la imtixaanay oo wazulziluu waa la gilgilay zilzaalan gilgilid shadiidan oo adag waid waqti ka shakeen yaquulu ay leeyihiin almunaafiquuna munaafiqiintii markay leeyihin iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda maradun uu cudur ku yahay maa wacadanaa noomu sayoobohin allahu alle iyo warasuulu rasuulkiisu ilaa guruuran kada mooye waa nala tiray waid waqti ka sheekee qaalad ay tidhi daa'ifatun koox oo minhum munaafiqiinta ka mid a yaa ahla yasriba madiine dadkeediio yasribtu waa magacyada madiine mid ka mid madiine dadkeediio laa muqaama meel lagu nagaado lakum idinka idinma ahaanin war meelaad meeshan meelaad joogtaan ma aha ee farjicuu noqda oo magaaladiinni ku noqda wayasta'dinuu idan boy dalbayaan fariiqun koox oo minhum munaafiqiinta ka mid a annabiya nebiga idan weydiisanayaan nala sii daayila nala fasaxo oo maxaa dhacay yaquuluuna waxay leeyihiin ina buyuutanaa guryahanagu cawratun waa bannaanta guryihii halis bay ku jiraan xaggaa laga soo galay wamaa hiya mana aynan ahaanin bu rabbi subxana wa tacaala bicawratin mid bannaan maaha ma bannaana halisna kuma jirto in yuriiduuna maa yuriiduuna ma doonayaan ilaa firaaran carar mooye waa la sceebay ma ilahay baa wax laga qarin subxaana wa tacala ha nala fasaxo guryihii waa qaawan yihiine ma qaawane carardoo wayaan bu rabbi subxana wa tacala munaafiqiinta halkaasi ka bax ilan sideedaba meesha lagu kala baxaya halkaa wey jihaadka ilaahay subxana wa tacala xikmadaha uu jidayo waxaa ka mid a waa warshad dadka kala saarta dadkaasi way wada tukanayeen oo masaajidkaa lagu wada jiray oo bal waxaaba laga yaabaa hadal markuu yimaado ama ha la hadlo ama diin ha la sheego ragga ugu khadhiibsan ee ugu khatarsan inay ahaayeen baa laga yaaba nabaddu markay jirto laakiin markay colaadiya xaalada timaadee warkii waa kala cadaaday ragna kala bax saas way macana waid waqti ka sheekay yaquulu ay leeyihiin almunaafiquuna munaafiqiinta iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadoo dhexda maradun oo cudur ku yahay waa isla iyagii wey ayagaana munaafiqiin ayagaana qalbigooda cudur ku jira waxay yidhaahdeen maa wacadanaa namuusa yoomoodin allahu alle iyo warasuulu rasuulkiisu ilaa guruuran kada mooye macnaha maxay ka wadaan yaboohii ahaa idinkaa guulaysan doonoo libta heli doono oo gaalo ka adkaan doona warkaasi war laysku sirahayay buu ahaa waana la kadiyey biley aaway maanta meelaan kusoo kaadinaan la'nahay wixii naloo sheegay aaw halkaasi taagay war maad ka sug maad sugtaano yani waxay waxay ku dambaysa maad ka war sugtaan maya saas way macna ilaa guruuran kada mooye wax kale ma ahan waid wakti ka sheekay qaalad ay tiri daa'ifatun koox oo minhum munaafiqiinta ka mid a yaa ahla yasriba yasrib waa magacyadii madiina ay lahaan jirtay war reer madiinow yay ku wadaan ciidamadii nabiga sal alay waslam ansaar iyo waxay ku wadaan macnee reer ansaare aws iyo khasraj bay la hadlayaan waxay leeyihin war meeshan meelaad joogi kartaan marka war meeshan waa khatar war toban kun oo khatafaan iyo quraysh iyo balaayihii jin isa soo urursaday ah iskama celin karno war meesha ka noqdo magaalooyinkiina iyo kacab guryihiinni gala saasay leeyihin macna laa muqaama meel lagu nagaado lakum idinka laydin idinma ahaanin meel lagu nagaado la joogo meeshu kama muuqato meeshani meel la joogi kara ma aha ee farjicuu noqdo guryihii iyo magaaladii ku noqdo wayasta'dinu idan bay weydiisanayaan fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid a annabiya nebigay idan weydiisanayaan halo la fasaxay leey nebiga xaaskaygii baa umulaysa mid leey mid wuxuu leeyahay xayntii baa luntay oo raadqaad u baahan iyo in la raadiyo mid wuxuu leeyahay beertii baa falid u baahan mid wuxuu leeyahay waaban jiranahay oo anigu maba dagaalami karo awayasta'dinu fariiqu minhum nebi nin walba waxbuu keensanaya uu ku fakado maalinka isaga yaquuluuna waxay leeyihiin ina buyuutanaa guryahanagii cawratun waa cawro cawro soo ma taqaana waa wax qaawan ha halis bay ku jirtaa way macnaha guryahanagii baa halis ahoo carruurtii iyo dumarkii baaban ka cabsanayna inna loo dabamaro oo maxaad rabtaan marka dumarkii carruurta inaan dhex fadhiisana rabnaa halkaasay ku socdaan macnaha ina buyuutanaa cawratun wamaa hiya maynan ahaanin buu rabbi subxana wa tacaala bicawratin cawro maaha mid bannaan oo halis ku jirta ma ah guryihii iyo magaaladii waa sidii waxba iskama bedelin in yuriiduuna maa yuriiduuna ma doonayaan ujeedaday ka rabaan fasaxa iyo idanka in yuriiduuna maa yuriiduuna ma doonayaan ilaa firaaran carar mooye inay cararaan unbay doonayaan marmarsoodkay ku carari lahayo hadalkaasi hada bilahi tawfiiq wsal allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wala alihi wasabi